wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina oo bisha julaay ee sanadka labada kun iyo labaatanka ay tahay labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggana internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahayn doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubnaha bulshada rayidka ah oo ka hadlay shirka dhuusamareeb marka madaxweynaha ayaa yidhi waxaan anigu aaminsanahay doorasho haba yaraato hadday rabto dadka wax dooranaya hadday rabaan ha yaraato laakiin at least looga gudbo moodalkii hore oo loo gudbo moodal muxuu ahay doorasho ah oo ka sahlan xilligeedana dhaca muxuu ahay bulshada rayidka kama aysan hadlinin moodal la qaadanayo waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan xubintii ilayska v o eda galmudug oo nabad noqota waxay ka dhigan tahay soomaali oo nabad noqota sababtoo ah haddaad ka warqabto galmudug waa meeshii colaadaha soomaaliya oo dhan asalkoodaba ay kasoo bilowmeen ee dalal dad fara badanna waa degan yahay oo qabaa'il fara badan ama ka tirsan galmudug amase deris laahad xubintii qurbajoogta iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaanu sidoo kale idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya
afartan iyo shan cisbitaal oo ku yaala gobolka koonfurta maraykanka ku yaala ee florida ayaa isniinta maanta ah soo wariyey in aysan haysan sariiraha qaybta gurmadka degdega ah oo diyaar ah xilli ay sii kordhayaan kiisaska dadka uu soo ridanayo cudurka covid taasi oo caqabad ku noqotay xarumaha caafimaadka florida ayaa xaddii shalay soo warisay in ka badan kun oo kiisas cusub ah taasi oo ah maalintii shanaad oo xiriir ah oo uu gobolkaasi soo wariyo kiisaska badan toban kun oo kiis kountiga miami ayaa covid wuxuu ugu dhuftay si aad ah iyadoo sagaal ka mid ah ka cisbitaal ee culayska weyn uu soo wajahay ay ku yaalaan kountiga miyaami dade francis suares oo ah duqa magaalada miami ayaa soo rogay ganaxyo aad adag oo ka bilaabanaya maanto isniina iyadoo qof kasta oo aan maaskarada wejiga lagu xirto ku xiran goobaha dadweynaha la ganaaxayo lacag ka bilaabanaysa konton dolar ilaa shan boqol oo dolar dadka reer syriya ee ku nool deegaanada ay maamusho xukuumadda ayaa xaddii shalay u dareeray codaynta doorashada ee ay ku soo xulanayaan laba boqol iyo kontonka xubnood ee baarlamaanka dalkaasi dadka ayaa ku codaynayay in ka badan toddoba kun oo ah goobaha codbixinta kuwaasi oo ay ku jiraan goobo labadii sano ee lasoo dhaafay ay ciidamada syriya dib uga qabsadeen kooxaha wax iska cabinta doorashada baarlamaaniga ah ayaa qorshuhu ahaa in la qabto bishii abril laakiin waxaa dib loogu dhigay sababo la xiriira coronavirus isagoo taageero ka helaya dalalka iiraan iyo ruushiya ayuu madaxweyne bashar al asad waxa uu haatan maamulaa dhul aad u ballaaran iyadoo ciidamada kurdiyiintu ay maamulaan deegaano ka tirsan waqooyi bari ee dalkaasi halka ciidamada mucaaradkuna ay ka tiliyaan deegaano hoos yimaada waqooyi galbeed oo ku dhow xuduudda turkiga waxaa si weyn loo filayaa in xisbiga bacath iyo xulafadiisa ay ku guulaysan doonaan aqlabiyadda mar kale iyadoo tanina ay ka dhigan tahay labaatan sano oo ay ka soo wareegtay markii uu bashar al asad xukunka dalkaasi la wareegay xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalka maali ayaa diiday qorshe dhexdhexaadin ah oo ay wadeen dowladaha gobolka kaasi oo loogu talagalay in lagu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee kasii daraya ee waddankan oo horay ula tacaalayay kacdoon rabsho wata oo kaga imanaya kooxaha islaamiyiinta dhaqdhaqaaqa shanta juun ayaa xaddii ka hor yimid qorshe ay wadeen urur goboleedka dalalka galbeedka afrika ee ekowas kaasi oo ugu baaqayay madaxweyne ibraahim bubakar kiita inuu soo dhiso xukuumad wadaag ah oo ay ku jiraan xisbiga mucaaradka madaxweynahan la tacaalaya qalalaasaha siyaasadeed ayaa horay u aqbalay dalab kaga yimid mucaaradka oo ah in la baabi'iyo maxkamadda dastuuriga ah ee maali laakiin dhaqdhaqaaqa shanta juun ayaa si aad ah ugu adkaystay inuu iscasilo madaxweyne kiita maadaama bay yidhaahdeen dalkan ku yaala galbeedka qaaradda afrika uu la daaladhacayo dhibaatooyin dhaqaale musuq maasuq iyo kacdoonka islaamiyiinta ee siddeed sana jirsaday ee ka socda bartamaha maali qalalaasahan siyaasadeed ayaa horseeday iskudhacyo rabshado wata oo u dhexeeya mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda dowladda iyo ciidamada ammaanka kaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo toban dibadbaxayaal ah ayna ku dhaawacmeen boqol konton iyo afar kale urur goboleedka ecowas ayaa diiday dalabka mucaaradka ee ku aadan iscasilaada kiita ugu dambayntiina boqorka afar iyo siddeetan jirka ah ee dalka sacuudi arabiya salmaan bin cabdulcasiis ayaa la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada caasimadda ah ee riyaad isagoo ka gubanaya kaadi haysta sida ay maanta sheegtay wakaaladda wararka sacuudiga ee s b a boqorka oo dalka sacuudiga xukumayay tan iyo labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa mari doona tijaabooyin caafimaad sida ay sheegtay wakaaladda oo aan bixin wax faahfaahina oo intaasi dhaafsiisan kadib markii warkan la shaaciyey ayuu ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkadimi waxa uu hakiyey booqasho la jadwaleeyey inuu ku tago sacuudiga sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga amiir faysal bin farxaan al sacuud boqor salmaan ayaa muddo laba sano iyo bar ahaa dhaxal suge laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii ka hor inta uusan noqon boqorka sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii dunida inoo akhrinayay ayuu kaasi ahaa kulan horudhaca oo yeesheen madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb dhinaca kalena ururada bulshada rayidka oo ka kala yimid gobolada soomaaliya ayaa ku sugan isla dhuusamareeb ayagoo halkaasi ka wada kulamo ay la yeelanayaan madaxda dowlada federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada kulankaasi dhexmara madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xubnaha bulshada rayidka kadib ayaa haddaba qoraal ka soo baxay madaxtooyada waxaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ay taageersan yihiin doorasho qof iyo cod ah inay soomaaliya ka dhacdo madaxda ka tirsan xubnihii bulshada rayidka ee matalaysa shirkaasi ka qayb gashay ayaase beeniyey arrinkaasi maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixintan nooga diyaariyey shirkan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa qayb ka ahaa kulamo ay xubnaha bulshada rayidka maalmihii lasoo dhaafay la qaadanayeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku sugan dhuusamareeb qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ah ay madaxweynaha la wadaageen rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hana qaada waxa ayna muujiyeen baa lagu yiri qoraalkaasi in qorshahaasi ay bulshada rayidku ku garab taagan yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdulaahi maxamed shirwax oo ka mid ahaa xubnihii bulshada rayidka ku metelay shirkaasi ayaa gebi ahaanba diiday in bulshada rayidka ah ay soo bandhigeen rabitaan la xiriira hanaan gaar ah oo ay iyagu doorbidayaan waxaana uu sharxayaa qodobada ay ku diidan yihiin qoraalka ka soo baxay madaxtooyada waxaan muxuu ahay ku jirnay xog waraysi inaanu madaxda dhegaysanno siday waxuu ahay waxay rabi lahaayeen siday u arkaan xalka inaan dhegaysano markaas kabacdi aan fariisano xogtii aan soo ururinay aan falanqayno markaan falanqaynona inaan bulsho weyntii soomaaliyeed aan la wadaagno qorshahaasaan noo dhegsanaa marka wareegii ugu horreeyo xog ururinta ayaanaan hortaba dhaafin taasi waa mid waata midda kale oo labaadna waxa waaye guddiga oo qaranka ee doorashooyinka meesha maba fadhinba namana weydiisan inaan oo ahay aanu qorshaha ay wadaan aan ku taageerno arrinta kale ee saddexaad waxa waaye dee madaxweynaha su-aalaan weydiinaynaba horena isagu waa noo weydiiyey oo noo dalma wadataana una yiri waan u sheegnay shalana wuuna weydiiyey horena wuu noo weydiiyey waan u sheegnay inaanan moodal annagu wadanin kuwa hadda bannaanka yaallana midna inaanan hadda taageeraynin marka yacni annaga waxay nagu ahayd arrin la yaab leh ayay ayay nagu ahayd in yacni uu warkaasi soo baxo aad bay arrintaasi rajiciso noogu noqotaa caasho gelle oo iyana ka mid ahayd madaxdii bulshada rayidka ee shirkaasi ka qayb galay oo v o eda la hadashay ayaa ku raacsan shirwac waxa ayna ku dooday in bulshada rayidka ah ay dhexdhexaad ka yihiin arrimaha la isku hayo dowrkooduna uu ku kooban yahay isku soo dhoweynta madaxda ku sugan dhuusamareeb marka madaxweynuhu isagaa nooga sheekeeyey muxuu ahaayey moodalka uu aaminsan yahay wuxuu yidhi annagu waxaanu aaminsan nahay wadanka muxuu ahaayey dhibaatooyin badan buu soo maray doorashooyin lagu muxuu ahaayey dhacay dadkii soomaaliyeed baan soo marnay sidoo kaleeto waxaan soo marnay wadankii soomaaliya oon hore u soconayn oo sanadba sanadka ka dambeeya muxuuha ku noqonayo oday dhaqameed iyo doorasho aan xaq iyo xalaalahayn marka madaxweynaha ayaa yidhi waxaan anigu aaminsanahay doorasho haba yaraato hadday rabto dadka wax dooranaya hadday rabaan ha yaraato laakiin at least looga gudbo moodalkii hore oo loo gudbo moodal muxuu ahay doorasho ah oo ka sahlan xilligeedana dhaca muxuu ahay bulshada rayidka kama aysan hadlinin moodal la qaadanayo iyo moodal gaaray u wataan iyo cid ay wax ku ayideen iyo cid ay wax ku diideen annagu waxa waa dhexdhexaad baan nahay waana ku heshiinay inaan dhexdhexaad ka ahaano siyaasadda soomaaliya oon u jihayno meesha heshiis lagu yahay haddii heshiis lagu noqdo qofio cod fayn haddii muxuuaha madaxdu ay ku heshiiso muxuu ahaaye inay moodalkii hore wax ka bedel ay ku heshiiso fine hadday ku darsasho ku heshiiso fine annaga waxa aan rabna waxa weeye wax heshiis lagu yahay oo aan lagu kala tegin oo dhuusamareeb looga tago iyadoo madaxdii soomaaliya heshiisay kuna heshiisay wax soomaaliya oo dhan iyo dadkeeda oo dhanba muxuuaha wanaagu ah xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya oo aan isku daynay inaan la hadalno ayaysan noo suurtogelin ururada bulshada rayidka ah oo ka qayb galay wareeggii hore ee shirka wadatashiga ee magaalada dhuusamareeb ee ay yeesheen madaxda dowlad goboleedyada ayaa doonaya inay kaalin ku yeeshaan wadahadalladan looga hadlayo xaaladda kala guurka siyaasadeed ee dalka iyaga oo sheegay inay ku kooban yihiin oo keliya isku soo dhoweynta dhinacyada warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo ku wajahan aragtida xubnaha ururada bulshada rayidka ee ka qayb galay shirka magaalada dhuusamareeb
iyadoo qaybo ka mid ah dunida ay kiisaska xanuunka coronavirasku keeno ee covid laba kacleeyey ayaa meelaha kale waxaa lasoo warinayaa in kiisaska cusub ee hoos usii dhacayaan soomaaliya ayaa u muuqata in muddooyinkii u dambeeyey ay kiisaska cusub ee ay soo wariso wasaaradda caafimaadku ay sii yaraanayaan guud ahaan kiisaska soomaaliya ayaa ah iyada oo qofna ay xanuunka u geeriyoodeen haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa xaaladda covid ee soomaaliya ka wareystay dr mahad maxamed xasan oo ka howlgala muqdisho kana tirsanaa guddida qaran ee la dagaalanka covid dr mahad maxamed xasan oo u waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan maxamed bashiir aada umahadsan tahay cudurka covid nineteen xanuun oo adduunyada dhan mushkilo ku hayo ahaa afartii biloodoo lasoo dhaafay soomaaliyana waxay ka mid ahayd wadamada africa ee cabsida badan loo qabay xanuunka markuu imaanayay laakiin nasiib wanaag sidii aadka loogaga cabsanayay ma uuna noqonin sababaha ha kala duunaadaano walow ay soomaaliya ka mid tahay wadamada health systemskooda ama nidaamkooda caafimaadka aadku u liito haddana sida uu u galay wadamada horumarsan oo caafimaadkooda horumarsan yahay asia yurub iyo america maunan xanuunka sidaa oo kale maunan imaanin dib hoos u dhaca baa ku imaada xanuunka kadib hadda cabsiba haddana dib u bilaabatay oo ah second wave in macnaha adduunyada laga sheegay annaka africa ka tirsannahay africa meela hadda wax laga sheegay last week way jiraan laakiin wax weyn oo hadda la declare gareeya ama dowladaha ama wasaaradaha caafimaadka wadamada africa wax laga sheegay ay aad u buunbuuniyeen ma jirto soomaaliya garaafka hoos ayuu u dhacayay dabcan pneumonia uu keenay viruskuu iska jiraya ilaa wakti waxaan waa nooca hargabka ka mid ah oo oo isu bedelaya inuusan babaha infection geliyo sidaas darteed marka kaisas cusub way jiraan wasaaradda caafimaadka shala oo kaleente shan xaalad oo cusub ayay sheegtay marka wayna jiraysaa laakiin ilaa hadeertaan wax la dhihi kara soomaaliya waxaa soo gaaray second wave ilaa hadeertaan ma hayno laakiin kiisaska korna way u kici karaan hoosna way u dhici karaan ilaa uu xanuunka macnaha uu ka noqonayo mid laga waayey wadankaas ama magaaladaas
marka doctor mahad maxaa ugu wacan in xanuunka coronavirus guud ahaan qaaradda africa waxaa muuqata inuu dalalka kale aada uga hooseeyo ma cimilada ma maxaa yeelay sida muuqata dadku social distancing iyo ma sameeyaan iyo maaska la xirto haddana waxaa muuqata inay aada tirada u yartaha marka maxaa ugu wacan
maxamed bashiir wax badanoo hadda oo evidence based ah ma la sheegi kara ama scientifically la proof gareynayo laakiin generally waxyaalaha aan aadka ugu baraarugnay waxaa ka mid ah xanuunka qayladhaanta adduunyada kale ka jirtay wuxuunan africa uga jirin ayadoo aan sheegnay africa in dadaalada iyo fayadhowrka iyo muxuu ahaay awaamirta ay soo saarayaan wasaarada caafimaadka iyo aanan loo nugleyn haddana dadka xanuunka uu ku dhacaayo waa dad da-dooda ay yar tahay sidaa darteed africa waxaa ku badan dadka da-dooda ay yar tahay factor waayo marka taas oo da-da ah sababtoo ah xanuunkan wuxuu aad aad ugu nugul dadka da-dooda lixdan iyo dhowr sano ee ka badan tahay globally xanuunka dadku uu ku dhacay boqolkiiba sagaashan iyo lix ilaa sagaashan iyo todoba waa xaalado yasiran mild conditions ayaa loo yaqaanaa boqolkiiba saddex ilaa afar ayaa critical conditions ah marka maadaama mild conditions uu yahay xanuunka dadku uu ku dhacayo dhalinyarada ah saddex ilaa lix maalin ayay dhib ay xanuunka aad u qabanayaan kadib kadibna muxuu ahaa waa bogsanayaan ama self limited ayuu noqonayaa dadkan annaga marka africa dadkoodii waayeelka ahaa mar hore ayaa macluul iyo nafaqa daro iyo xanuuno kaleente ayaa baabi'iyey sidaas darteed life expectancyga africa markii la fiiriyo hadda soomaaliya iyo kenya o kale markaan isku fiirino kenya waxaa waaye konton iyo iyo iyo sideed sano waaye fifty eight waaye soomaaliya haddii kor usoo kacday fifty three marka waa dareemi kartaa marka maadaama isku celceliska cumriga qaalibka da-da oo dadka markii la isu fiiriyo xanuunka dadkii aadka ugu nuglaa maba noo joogaanba way naga baabeen taas mid waaye midda kaleente qofka ku nool meel contaminationka uu badan yahay infectionka uu badan yahay difaaciisa sida uu u shaqaynayo wuxuu yahay more irritative macnaha more aggressive than qofka kaleento waxaan ka wadaa difaaca qofka meel xanuuno badan iyo infections badan iyo caabuq badan oo ka dhacayo ku nool wuu kacsan yahay difaaciisa marka waxaa jirkiisa ku samaysmay antibodes badan oo ka difaacaya xanuunada sidaas darteed marka sida ula falgalayo way ka dhaqsiyo badan tahay qofka ku nool meel uusan xanuuno badan iyo caabuq badan uusan ka jirin taasna waxay noqon kartaa factor labaad sidaas darteeda waxaa la dhahaa immunologically dadka ku nool meelaha infectionka uu ku badan yahay africa oo kale ama sabsaxara africa waxaa waaye immuunkooda waxa loo yaqaano polycolonal whereby dadka ku nool meel caabuq uu ku yaryahay iyo infectioniska immuunkooda waxaa loo yaqaana afka qalad waxa loo yaqaano monocolonal macnaha mono waa hal boloni waa wax badan waay marka sida uula falgalaayo jirka waxa soo weeraraya ayaa dhaqsi noqonayso waa mid arrintan kaleo aa ka dhawaajiso cimilada ah ee lama buruuf gareynin scientifically ayadana waxbay waxbay taraysaa marka iska caabinta jirka uu iska caabinayo xanuuno badanoo hore ugu dhacaayay waxay reedi ka dhigaysaa ee aada u diyaarinaysaa difaacaaga jirka marka waxyaalahaas markii laga reebo ma ogi wax kaleenta ma jiro xanuunka waxayba ahaydba cabsida la qabay meelaha nidaamkooda caafimaadka uu liito in in macnaha uu aad ugu darnaado
haatanna kusoo dhowaada xubintii ilayska v o a da waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada markale iyo barnaamijkii ilayska v o eda magaalada dhuusamareeb ee gobollada dhexe ee soomaaliya waxay xarun u tahay maamulka galmudug oo ka taliya degaano ay ragaadiyeen colaado sokeeye iyo xasilooni darre siyaasadeed taliya markii jabhado hubaysan ay ka dilaaceen muddo soddon sanno ku dhowaad haatan laga joogo kuwaas oo qayb ka ahaa ridistii xukuumaddii milatariga ee maxamed siyaad barre toddobaadyadii u dambeeyey waxay ahayd magaalo isha lagu wadahayay oo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee soomaaliya ay u wareegeen waxaa tegey oo shirar ku yeeshay madaxda maamul goboleedyada soomaaliya waxaa ka daba tegey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhaqdhaqaaqyadaa siyaasadeed ee galmudug ayaa abuuray su-aalo ku aadan doorka ay nabad iyo dib u heshiisiin ka aslaaxda gobolladan ay ka qaadan karaan nabadaynta guud ee soomaaliya abwaan cali faarax dhunkaal oo ka mid ah hal abuurka goboladan kasoo jeeda oo u warramaya barnaamijka elayska v o eda ayaa ka warramaya colaada gobolka dagaalada colaadii ka dhacday meeshaan dhowr nooc bay isugu jirtaa colaadi waa colaado beeleed oo aarsi iyo waxbaa la iga qabaa iyo daaq iyo cashin lagu diriro colaadna waa colaad siyaasadeed colaada dhaqan sunnada ibni aadamkay la socotaa oo labada isla dhashay qaabiil iyo haabiil markay isdilaan wixii ka dambeeyey waa isdilayeen laakiin waa laga dawoobi jiray waana laga dawoobay midda siyaasadeed baa dhib badnayd haddaba xaggay ku dambeeyeen colaada hargaadisay goboladan ee ay dadka faraha badan ku dhinteen oo muddo aan sidaa usii fogeyn soo gaartay su-aasha waxaa ka jawaabaya sanatar cabdi xasan cawaale qaybdiin gudoomiyaha guddiga dastuurka ee labada aqal muddo ka bacdi waxay garowsadeen in dadkii soomaaliyeed dib la yskugu soo celiyo ee dib u heshiisiintaasna inay ka bilaabato iyadoo kale heera heer intii isku deegaana ama gobol ah ama hadba heer maamul dowladdii soomaaliyeeda ayaa bilaabatay labaatanka sano aan soo dhaafnay oo dagaaladii burburkii dowladda ka dambeeyey waxaa mar walba lagu jiray dib u heshiisiino kala duwan oo wejiyaal kala duwan leh cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii galmudug ayaa qaba in dadka goboladan ay wax ka barteen colaadaha soo daashaday waxaa laga bartay in loo istaago hadday ahaan lahayd yacni guurtida hadday ahaan lahayd maamulka hadday ahaan lahayd qaybaha kala duwan ee bulshada yacni in nabaddu ay tahay aas-aaska nolosha marka mar haddii colaadu jirto runtii dhammaan aasaasiyaadkii ayaa meesha ka baxaya si marka aasaasiyaadkii u soo laabtaan waxay maaragtaa ay faa'iido ugu jirtaa in colaadaas la xakameeyo dibna maaragtay aysan u soo noqon si aysan dibdhac dambe isu keenin sanatar cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa isna qaba in rajada nabadeed ee kasoo muuqata goboladan inay ka dhalatay doorkii odayaasha dhaqanka ee dib u heshiisiinta oo lagu biiriyey door siyaasadeed oo muuqda
iyadoo muddo ay soo socotay dib u heshiisiintaas laakiin aan miro dhal noqon maanta waxaa lagu guulaystay goboladan gobolkan galmudug inuu maanta xasiloon yahay nabad yahay waxayna ku timid nabaddii ayaa dadkeedii u istaagay iyagoo isugu jira nabadihii hore waxyaabahay u burburi jireen waxaa ka mid ahayd kama ay qayb geli jirin siyaasiyiintu waxay ahayd dhaqanka arrimo dhaqan bay ahaan jireen laakiin maanta waxaa muuqata nabaddan hadda goboladan dhexaadda ka socotaa waxaa ku wada jira dhaqankii siyaasaddii culummadii qaybihii bulshada waa loo dhanya sidaasa waxaad moodaa markiiba inuu aad iyo aad u soo arkaysid in isku tashi iyo kalsooni iyo maamulkii inuu dhaqaaqo markii marka bulshadu ay wax samaysato waxa weeye siyaasaddu waxay ka xoog badan tahay runtii dhaqanku way ka xoog badan tahay waayo saas baa waxay keentay marka in markii la arkay in deegaankan laga tegay oo xaggii horumarka iyo mashaariicdii iyo nabadgelyadii iyo kalsoonidii ay timid hadda waxaa qasabtay qasab noqotay si aad soomaaliya aad adigu wax ugu tarto marka hore adigu gurigaaga horta sadaqada waa ina gurigaaga ka bilaabataa sida hadda ay u socoto hawsha hadda lahayo inaan aysan yeelan biyadays cabdiraxmaan cali ciise waxa uu qabaa in maadaama gobolka uu ka mid ahaa meelaha ay kasoo bilowdeen colaadaha iyo dagaaladii jabhadaha ee qeybta ka ahaa burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya nabad iyo horumar uu ku tallaabsado ay wax ka tari karto horumarka guud ee soomaaliya markii lagu guulaysto yacnii qaybo ka mid a colaadahaas oo dib heshiisiin ama xal waara laga gaaro yacnii waxay qayb ka noqonaysaa colayskii haystay ee dhammaan dalka ayay maaragtay yaraynaysaa marka wax weyn bay ka tari kartaa haddii yacnii dhammaan maamulada iyo dowladdaba iyo dhammaan bulshadu ay iska xil saaraan waxay qayb ka taraysaa dowladnimada waxay qayb ka taraysaa in ay soomaaliya runtii ay ku dayato deegaanada ku guulaystay inay iyagu dhexdooda waxliyaan dowladduna runtii ay iyaduna ay noqoto si ay u hesho deganaansho siyaasadeed iyo mid yacni deegaanba marka wax weyn baa ugu jira abwaan cali ciise faarax dhuunkaal ayaa isna fikirkaasi la mid qaba inbay ugu fadhidaa mar haddii dadka deegaanku ay gartaan dhibaatadu meeshay ka socoto oo ah nidaam la'aan nidaam inay inta dhistaan ku heshiiyaan oo ay yidhaahdaan qof walboo dhinacaada ka ilaali waxaa rabtaa aaminsanaawe wax weyn bay u tahay soomaalina wax weyn bay u gashaa waana bartamihii soomaaliya waxaana qabaa haddii halkan dhibkeedu uu xallismo in soomaaliyana uu gaari doono insha allahu tacala cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa barnaamijka elayska waxa uu weydiiyey sida uu arko dadaalada nabadeed ee goboladan dhexe ka socda run ahaantii waxa weeye galmudug oo nabad noqota waxay ka dhigan tahay soomaali oo nabad noqota sababtoo ah haddaad ka warqabto galmudug waa meeshii colaadaha soomaaliya oo dhan asalkoodaba ay kasoo bilowmeen ee dalal dad fara badanna waa degan yahay oo qabaa'il fara badan iyo beelo fara badan baa ama ay baa ama ka tirsan galmudug amase deris la-ah taasaa waxay keenaysaa in haddii ay iyagu nabad noqdaan ay sahal noqoto inay u gudbiyaan dadka kalena run ahaantii waxaad garanaysaa haddeertaanba inay galmudug ay gogol u dhigto soomaali oo dhan waxaa keenay gudaheeday ka xasiloon tahay marka haddii la ogaado in gudaha galmudug ay xasiloon tahay waxaa sahlanaanaysa in meelaha kalena ay ay xasilaan sidaad xasuusato colaadihii sokeeye oo dhan waxay kasoo bilowdeen galmudug bay kasoo bilowdeen dhinacay rabtaa ama dhinaca ka xigta puntland iyo xiriirka ay la leedahay ha noqoto ama ha noqoto gobolada kale oo koonfurta kasoo jira iyo beelihii isku haystay ama ha noqoto degaan ama daaq ama wax kaleba ha noqotee marka mar kastaba waad garanaysaa inta beelood iyo inta qabaa'il iyo inta dagaal ahli ah oo galmudug ka socday marka haddii la saleeyo oo ay noqoto inay xasisho aad bay u fududaanaysaa in soomaalida kalena ay xasisho loona gudbiyo runahaantii cabdiqafaar cabdi wardheere ayaan weydiiyey sida loo hubin karo in ififaalaha nabadeed ee uu sheegay ee gobolkan aan dib loo celin marka su-aashu waxay noqonaysaa nabadaasi ma waaraysaa runahaantii waxyaabaha badan oo hadda dadka soomaalida ah ama ha laga barto wakhtigii casrigii maaragtay dagaalka sokeeye waxa weeye nabaddu ma waaraysaa masalan sidaad xasuusato qabaa'il badan oo ku dirirayay heshiis bay gelayaan waa fariisanayaan mag bay kala qaadanayaan wax kastaa la samaynayaa hadhowtadina meeshada bay kasoo bilaabmaysaa marka su-aasha meesha taal waxaa weeye see loo hubiyaa marka inay nabadaasi waarto nabadaasi waxay ku waari kartaa oo keliya markii hab dawliya looga gudbo oo habka qabaliga ah laga gudbo masalan waxyaabaha hadda runtii ifafaalayaasha soo baxay oo soomaalidu aada uga diirsatay waxaa ka mid ahaa heshiisyadii hadda galmudug oo dhankeeda ka dhacay bandiiradle iyo galdogob oo dhanka puntland oo inta dadkii isu yimaadeen ay salka kasoo bilaabatay haddana markaa dowladihii galmudug iyo puntland ay xanjada ku dhegsadeen oo iyagu ay yidhaahdeen markaas nabadaanoo kale waa rabnaa marka nabaddu markay salka kasoo unkanto oo qabaa'ilku ay heshiiyaan oo odayaasha iyo culummada iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo dhammaan ay u dhan yihiin mid sida hadda midaas ka dhacday ee bandiiradle iyo galdogob oo kale marka waxay fududaanaysaa habka dawliga ah in uu ka faa'iidaysto oo markaa dowladihii gobolka iyo tii qarankuba ay markaas gundhig ka dhigtaan maadaama ay si adag u heshiiyeen beelihii taasaana sal u ah hadda dhaqdhaqaaqyada hadda galmudug runtii ay ku aflaxayso waxaa ka mid ah nabaddaa salka kasoo unkamaysa oo salka laga soo bilaabay oo beelihii iyagii ay kala qaadanayaan dhiiggii iyo kala heshiisiintii iyo beelihii iyo bulshadii oo qaybaheedii kala duwanayd oo dhan ay u dhan yihiin nabaddii marka waxay keenaysaa in salka laga soo dhiso nabadaas kadibna hab dawliga loo gudbo habkaa dawliga ah oo lebalku jooga heerku joogo rabo ha jooge ama ha ahaado dhanka xukuumadaha daakhiliga ah sida galmudug iyo puntland ama ha ahaato dowladda dhexe inuu gaaro oo soomaalidii halkaas ay qarannimadeedii iyo ka raadiso marka waa muhim weeye in la helo nabad salaysan oo waarta taasaana inta badan ka maqnaan jirtay dadka soomaalida ah cabdiqafaar ayaa ugu dambayntii ka warramaya guulaha laga filan karo iyo waxa ay uga dhigan tahay galmudug nabada guud ahaan xasiloonida soomaaliya guulaha hadda la filayo waxaa ka mid a inay waaraan nabadeynta hadda ka socota waad maqlaysay hadda hiiraan beeladega hiiraan iyo iyo iyo galgaduud oo iyagu inta isu imaanaya iskood iyagu aan cidina ku dhex jirin iyagii heshiisyadoodii iyo soo dhisaya sidoo kale mudug iyo waxay ka socotaa qaybo ka mida marka waxaa muhima in hadba la helo dad iyagu isu xilqaama oo aan ahayn hab dawliya waxaa ka mida bulshada rayidka ahaa ka mida culummada ka mida waxgaradka kalaa ka mida taasna waxaa keenaya bisaylka soddon sano oo soomaalidu ay ku jirtay iscayrsi iyo dagaal iyo beelaysi iyo argagixiso iyo wixii oo dhan ba hadda waxaad moodaa inay soo yaraanayaan taasaana keenaysa inuu wakhtiga dheer ay soomaalidu run ahaantii ay ka gudubto waxaana in inta hadba wiil dad dilo oo haddana loogu hiiliyo hab qabiilahoo hanti kale beelo dhan laysku gubo marka waxaad moodaa hadda inay beelihii ay saldhiganayaan oo xasilayaan taasna waxaa keentay inta badan waayuhuna waa dhigayaan dadkiina waxbuu bartay dhallinyaro badan baa soo baxday dalka boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhallinyaro dhallinyaraduna waa arkeen inaan qabiilku meel geynin iyo beelebeelayska iyo waxaas iyagiibaa waxay odhanayaan war annagu dagaal iyo diyaar uma ahin annagaa dhimanna annagaa nala isticmaalaa annagaana mustaqbalka iyagii lagu baabi'iya marka bulshadaas badan oo toddobaad boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay dhallinyarada tahay waa waxyaabaha aada ugu sahlaya inay beeluhu isu soo dhowaadaan oo heshiisyo iyo wadaxaajood iyo hab rayida ay u bilaabaan run ahaantiina waa waxyaabaha hadda ka socda gaar ahaan galmudug iyo xuduudaha ay la leedahay puntland oo dhan codkaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha soomaaliya waxaana ugu dambeeyey barnaamijka elayska v o eda inta aan barnaamij mid ka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabaaddiin
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaar qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu webiga shabeelle ku sameeyey magaalada afgooye iyo tuulooyinka hoostaga oo wajahaya duruufo adag oo nololeed iyo ilaa iyo saddex boqol oo qoys oo beeraley ah oo ku barakacay fatahaadii isla webigaasi shabeelle uu ku sameeyey degmada balcad oo khasaare xooggan ay soo gaartay kadib markii daadadkii ay baabi'iyeen dhammaan wixii dalag ahaa ee u beernaa iyo kaydkii cunto ee ay horay u dhigteen kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownee qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu webiga shabeelle ku sameeyey magaalada afgooye iyo tuulooyinka hoostaga ayaa wajahaya duruufo nololeed oo adag dadkan ayaa biyaha ay ugu galeen guryihii ay degganaayeen oo ku yaala xaafado dhowr ah oo ka tirsan degmada afgooye iyo qaar ka mida deegaanada hoostaga wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray
fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle waa mid si weyn looga dareemay degmada afgooye iyo tuulooyin kale oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan biyaha fatahaya waxa ay geysteen khasaaro naf iyo maal iyo barakac ku yimid dad shacab ah oo degganaa tuulooyin hoos yimaada degmada afgooye iyo gudaha degmada afgooye guddoomiye ku-xigeenka degmada afgooye maxamed nuur gaabo cali oo v o a la hadlay ayaa sharaxay xaafadaha iyo tuulooyinka uu fatahaadda ku sameeyey webiga shabeelle iyo khasaaraha ka dhashay fatahaadaasi
fatahaadda wawigii sanadkan saameyn gaar ah ayuu ku yeeshay degmada afgooye waxaan dhihi karaa fatahaaddan waxay ugu duwan tahay tii hore wawigii labada dhinacba inuu ka fatahay oo aysan jirin meela gaar ah xaafadaha sida gaarka u saameeyey waxaa ka mid ah xaafadda baalguri raqayle siigaale aytiro iyo xaafadda damaley oo ayadana waaxda dhagaxtuur ka mid ah waxaan dhihi karnaaba dhagax tuur gebi ahaanba wuu saameeyey sidoo kale tuulooyinka hoostaga degmada ayuu saameyn ku yeeshay dhankan waqooyi ama bari wuxuu ugu yeeshay tuulooyinka shukurow balbaley dhajalaq buulaxaartooy ilaa adiga laga gaaro xuduuda balcad tuulooyinka afgooy oo webiga ku xiran intoodaba saameyn ayuu ku yeeshay dhanka beeraha iyo dallaga ha noqoto ama matoorada meesha u saarnay ha noqoto intoodaba khasaare ayuu gaarsiiyey dhankan kale mareerey iyo sabiid caanoole moordiile ayadana saas oo kale iyo raqayle aw samow ilaa beledel aamiin oo xuduudii awdheegla ayadana saas oo kale fatahaad zaa-ida ka jirta oo deegaanadii dhan wuu saameeyey gudoomiye ku-xigeenka degmada afgooye maxamed nuur gaabow wuxuu kaloo caddeeyey inay jiraan khasaare kala duwan oo dhimasho iyo burbur hanti oo ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle uu sameeyey isagoona xusay in laba caruur ah ay ku geeriyoodeen fatahaadda dalagyo badan oo beeraha ku yaalla tuulooyin degmada afgooy hoos yimaadana ay ku baaba'een deegaanka sagaalaad oo iyadan afgooy ah in dalagii sanadkan beeraha uu saameyn gaara uu ku yeeshay oo aan dhihi karno sanadkan qudaartii usoo go-i lahayd hataa way baaba'day khasaarahaasaa jira khasaaro kale waxaa jira oo naf ah laba caruura inay ku geeriyootay xaafadda baalguri oo aan dhihi karno sanadkan khasaaraha uu sababay fatahaadda ayay ka mid tahay sidoo kale barakac xoog leh ayaa ka jira labada dhinac labada xaafadood iyo tuulooyinkaba tuulada balbaley oo kale hadee dadkeeda gebi ahaan way kasoo barakaceen sidoo kale tuulooyinka iyagana raqayl oo kale ilaa dhowr xaafadahaas dhan waa la baneeyey marka waxaan dhihi karnaa fatahaada sanadkan way ka duwan tahay tii hore maamulka gobolka ayaa wuxuuna soo gaarsiiyey jawaano oo loogu talagalay in lagu xiro waxaana isleenahay wax jawaano iyo waxaas ay kaafin karaan ma aha dadka soo barakacay waxay u baahan yihiin in la deegaameeyo oo guryahoodii biyaha galeen marka waxaan dhihi lahaa maamulka gobolka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalka wasaaradaha kolley ee sida gaarka ay u khusayso inay arintan il gaara u yeeshaan dadka reer afgoyn waxaan dhihi lahay ganacsatada iyo dadka wax haysta inay dadkan masaakiinta ah ee soo barakacay oo walaalahooda ay gacan siiyaan insha allah annagana ka maamul ahaan wixii tabarteenna ah ayaan qabanaynaa waa musiibo ilaahay keenay laakiin waxaa loo baahan yahay inay dadka ay isgarab qabtaan ay iskaashadaan hadduu alleedno fatahaadda uu sameeyey xilligan webiga shabeelle ayaa ka duwan fatahaadihii hore webiga ayaa si xawliya biyihiis waxay uga socdaan labada dhinac waxayna biyaha dhaafeen buundooyinka degmada afgooye inta badan xilliyadii hore webiga waxa uu fatahi jiray xilliyada roobabka xooggan ay jireen hase yeeshee fatahaadda sanadkan oo aada u xooggan ayaa xilligan jirin wax roob ah oo ka da-aya deegaankaasi gobolka shabeellada hoose waxaa ku soo noqnoqday fatahaadda uu samaynayo webiga shabeelle mana jirto qorshe looga hortagayo fatahaaddaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waraysi ku saabsan ilaa saddex boqol oo qoys oo beeraley ah oo ku barakacay fatahaadii uu webiga shabeelle ku sameeyey degmada balcad oo khasaare xoogan ay soo gaartay kadib markii daadadkii ay baabi'iyeen dhammaan wixii dalag ahaa ee u beernaa iyo kaydkii cunto ee ay horay u dhigteen ayaa inoo soo socda balse kusoo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dabaylaha mayga celin waxaa si wadajira ugu luuqeynaya cabdinuur saalax jaas iyo deeqo axmed
iyo xelban wada jacayl dir
intaas aan ku dhaafnay heestaasi dabaylaha ma iga celin ee ay ku luuqaynayeen deeqe axmed iyo cabdinuur saalax jaas aan kusii soconno qeybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington ilaa saddex boqol oo qoys oo beeraley ah oo ku barakacay fatahaadii uu webiga shabeelle ku sameeyey degmada balcad iyo tuulooyinka hoostaga ayaa khasaare xoogan ay soo gaartay kadib markii daadadkii ay baabi'iyeen dhammaan wixii dalag ahaa ee u beernaa iyo keydkii cunto ee u yaalay xuseen xasan maalgooye oo ka mid ah odayaasha deegaanka mareerey ee degmada balcad ayaa dhibaatooyinka soo wajahay dadka deegaankaasi uga waramay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
kolley tuulada aan deganahay waa tuula mareerey iyo buula saciid labada aan deganahay waxaa ila diris ah tuula muqdheer iraado oo hoos tagta iyadana degmada balcad aninka mareerey ahaan buula saciid iyo buula mareerey waaye saameynta biyaha maanta maalintii talaadada tahay oo talaadada aheed habeenka talaadada aheed ay biyihii noogu soo fadheen oo mid roob xoog badan annagoo biyaha la tacaaleyno oo loor iyo intaasoo loor oo bisha oo cas iyo ti bisha tii kale zamzam deed kun oo loorayna siiyaan anigoo xeritaankii anigoo ku mashquul mashquulka habeenka talaadada waxaa timid min roob ah roobkii qaboogii iyo biyihii aad qabsadeen nin walba oo alaabtiisa baxsaa la yidhi ciddiga gaarta alaabta waa baxsatay ciddi kalene oo maanta waxaa ku jirta waa ogtiin bered la degan yahay maanta fara badan oo leeyahay agoomana jiro haba dad adoogad joogin amoolooyinaa jiraan diisaa jiraan naftarkiisa ninka caafimaadkiisa taama alaabtiisa baxda waaye waanana anaga baadiya haddaan ahay fuuskaan galay kushubanaa fuuskadii iyo digirta lagu shubay sisinta lagu shubay biyaa qaaday maanta dhar la haysto ama la hugdahaayo ama waa la gashaa ama waa lagula midaa la dhahay ma jiraan waxaa la badbaadiyey soona naftaa la badbaadiyi maahayna wax kaloo kasoo hero dala- dalag wax horta nolosha dadka wax kaloo kasoo hero haba yaraatee ma jiro. nolosha bisaa la badbaadiyey
marka eh, haddii eh, dadkii noloshoodii ay badbaadiyeen oo wixii nacfi ahaa oo dadka ay lahaayeen ay ka carareen xaggee hadda dadka ay ku nool yihiin xuseenow waxay ku nool yihiin afafiska oo tuulada mareerey ay ku nool yihiin oo u dhexaysa balcad iyo mareerey meel doomaay ah oo ilaa biyaa hareerey balcadna ma aadi karaan tuuladooda ma ku noqon karaan biyaa wareejiyey noloshooda maantana waxay saamaysay inay malaay cunaano iyo bocorkii biyaa qaadqaadi in la- biyaa laga soo baxsado bocorki iyo malaayga la isku darto sidii galeydii iyo kala laga dhigtay bocorkaa door ah loo karihaa malaaya la socotaa cunug waa baxaa malaay laba xaba saddex xab malaay u keenaa waxaan isku daraa malaaga iyo bocorkaan isku daraa nolosha maanta nafta lagu maaraya waa intaas wax kaloo maanta lagu maaraya nafta ma jiraan
marka haddii dhibaatadaas ay jirto oo dadkii eh, noloshoodii sidaa ay isku bedeshay maxaa nooga sheegi kartaa dad nool oo aad soo badbaadi weyseen oo biyaha aad uga tagteen ma jirtaa
wallahi horta meeshaas waxaa ku jirto ugu yaraan saddex boqol oo ruux inta kalena banaanka ay ka joogtaa saddexdaas boqol ruuxna waxaan ku tagnaa waxaan sameynaa baalgoon oo kale muk iyo engegana la jarjarya xerib lagu xirxiri adiga hungurigoodoo karsan intaa laga qaadaa baasha waa la maqaafiyaa sidii doonta oo kale loo maqaafiyaa sidii aa meesha lagu geeyaa sidii koley nolol ma u aha ebalba meesha ay joogaan meel dad ku shidmaaya ma ahan kolley inta banaanka soo baxdaya u gurmataa u geysta boqorki iyo malaayga u geysto marka saasaa naftooda ugu maaraya maan wax kaloo hadda lagu maaraya ma jiraan marka maamulkii deegaanka ka jiray balcad iyo hay-adihii gobolka shabeellaha dhexe ka howlgalay eh, ma ka warqabaan dhibaatada hadda idinku dhacday
ha anaga kolleyto waxaan ahay shacabkii loo talihay al ebel anaga degmada balcadaan ka tirsan nahay waa geynay warbixinta waa siinay gudoomiyaha ugu horeeyo qaasan furdug iyo garbihiisa waxaan ku dhahnay dhibaatadaasaan ugu dhacday waxaana rabnaa kolleyto wix la cuno ilaah baa la qabaa haraa meel ka soo gaaro in oo kolley ay helaan marakaneeco iyo bustooyin gadoomiya khayr alaasi waa noo balan qaaday ee gacan waxay ku jiraan waa iska iska adag laakiin gacan haddii wax ku jira waa waxaan rajeynaya in laga soo gaaro waxaan maleynayaa gacantiisina wax ku jirin asina uu caalamka iyo hay-adaha uu ku qaylahaayo marka insha allah saas waaye wa- wax la soo gaariyo hirshabeele hirshabeelna waxba nagama soo gaarno oo dawladeena dhameed waaye kolleeta waxaan leenahay maadaama dabal goboleedka hirshabelle aan ka mid nahay haasan degmada balcad waxaan rabnaa qof kastoo muslim ah maanta codkeena dhegaysanayso dadka meesha ku baabacay waa dad soomaaliyeed waa dad muslimad ah maantana soomaali wax u taraayo haddii la badbaadi karo ilaah baa wax badbaadiyo laakiin waxaa la rabaa gargaar oo kolley muslimiinta gacantooda maanta dadkooda meesha ku dhibaateysan marka waxaan rabaa eh, maanta kolley had degmada waa wargeersinay kolley hirshabeelle maantana codkeena inay maqasho ma ogihi laakiin degmada waa wargeersi maqal iyo muuqaalaan ugu tegayso
marka laba tuula ii sheegtay in dhibaatadaasi ay ka dhaceen oo biyihii ay ku soo fataheen tuulooyinka kale ee webiga hareerihiisa ku yaala ee degmada balcad hoostaga xuseenow maxaa warbixina iga sii kartaa
haa dhinaca bari waxaa iga saaran tuulo la yidhaahda buula aftow waxaa iga saaran buula saciid sidoo kale iyadana biyaa saameeyey oo buula kurshaale saddex tuulo oo dhinaca bari naga saaran oo dad diriskeena walaalaheena degan maanta dhibaatada anaga nagu dhacday ayagana ku dhacday kolley dhibaatada ayagana saasay u saameysay
marka eh, waxaa lagu jiraa xilligii fasalka oo dadkii waxaa laga yaabaa in beerihii ay wax u abuurnaayeen eh, noloshoodiina ay meesha ku tiirsaneed mar haddii biyihii soo galeen maxaa dhibaato soo gaari karta
kolley waa dareemi kartaa eh, maadaama hadda lagu jiro eh, sanadka cusub hadda eh, kolley gu-ii deer gu-aan ka baxnay waxaan joognaa deer anaga dada- eh, dadka kow- dadka kowdiisa maalin jimca u ahay Eh, fasalkiina waabana soo haayaaba kan gu-na ma soo goosanin biyaa naga qaaday kan deertan waa yimid maxaaba la tacbaabo noloshii dadkii ama maareentoodii maanta si loo samatabixi lahay ayaaba loola yaaban yahay maanta deer fal iyo nidaam iyo maba lagu jiro laakiin waxaan rajeynaynaa haddii ilah yidhahdo muslimiinta cidday la maqlayso iyo hay-adaha caalamka iyo hay-adaha dawladda waxaana uu sheegaa in haddii jaanis aan helno in katarabiil la helo biyahaas laga hortago sidii looga hortagi karo looga hortago biyihiisa hubiga lagu celiyo iyo inta meesha kasoo baxaya in la sheegaayo tuugaarey dhibaatada dadkan oo saameeyeysa tuugaariyay kasoo baxdaa waxayna kusoo dhacdaa beerweyn celi beerweyn meeshii maxamed siyaad barokeedka ka dhigay hubiga kama war hayso biyaha socoda biyo hubiga kama war hayso waxaan rabnaa in hay-ada iyo dawladda maanta ka jirta hirshabeelle iyo tan federaalka waxaan rabnaa dadkan jihubi ku nool aad ayaa loo bara aaday u barakaceen waxaa barakad iyo biyo haddii noola danqahaayo maanta cambeen waa dhimoowaan liinteen waa dhimoowaysaa mooskeen waa dhimoowaya zaytuunkeen waa dhimowaaya waayahay waa mustaqbalkii dhamay hadduu guuro caramadow bal dawladda naftigeeda waxay kufaanta oo rabaa haddii waxaa lagu faana lahaynan oo dhulkii dhan waa la bii noqdo wala jawaabtaas ayagaa laga rabaa dawladda suu bixiyeyso
marka ogaanta markaa wareysatay deegaanada waqooyiga kaa xiga biyihii inay yaraanayaan iyo inay soo kordhayaan wax warama ka haysaa xuseen
sami waan ka hayaa mar walba waxaa degta ku haynaa taleefonka degta ugu haynaa maadaama gu-isaan yahay deertin ay soo socoto hadda waxaana lagu tilmaamay inay biyaha gadaal ka soo socdaan biyahan ay soo bedeleen biyo gaduud yahay oo hadda sanadka kow yahay sidaasaan hadal hayaa hadda
mar walba oo webiga uu biyo keeno dhibaato sidaan oo kale maa la kulmi jirteen mase markaana kow idiin ahoo biyaha sidaan ay dhibaato idinkugu geysanayaan
annaga kamareeri ahaan kamareeri ahaan fasalkaana laba noo ah fasalkii soo dhaafeeni deerta heed iyo tanee gu ah maxaa yeelay deerta alxamdulilah waa ka badbaadnay dalagna ma naga dhibaateenan gurina ma naga dhibaateena laakiin waa laga hortagay oo hay-adihii degmada balcadaan usoo ilan ilid iridi soo jabta loor la saaraa la rabaa adiga taas waa ka badbaad laakiin tan aan ugu horeyso in dhibaato fara badan oo nagu saamaysa tan aan ugu horeyso anaga
ugu dambeyn xuseen xasan moolgale caruurta iyo haweenka iyo dadka aadka u nugul ee ka barakacay deegaanadii ay deganaayeen ee mareere iyo deegaanada kale aad ii sheegtay maxaa hadda ugu daran oo dhibaato ah oo ay dareemayaan oo u baahan in si deg dega wax looga qabto
waxay dareemayaan qabow iyo kaneeco al ebel waxay dareemayaan qabow iyo mara kaneeco labo iyo nolol maalimeedkii oo bocorka saameeyey iyo malaay waa og tahay ninka cuno jiray badar cuno jiray ama baasta ama bariis cuno jiray maantana noloshiisu soo koobantay bocor iyo malaay waa dareemi kartaa maanta dhibaatada na haysato kolley adina waxaa tahay nin soomaaliyeed haddana nin beeraley ah nin wax saamay aa tahay dhibaatada maanta na saamay karto maantana anaga cunitaankeena ay ahayd muufin aan cunno cambuur aan cunno soor aan cunno bariis aan cunno baasta aan cunno canjeer aan cunno maantana kusoo koobantay malaay iyo bocor waa dareemi kartaa qabowga markay baahi ku haysto qabowna aada ku kaashaa maanta ninku qaliil malaari farcadoo kale noqonaysaa qunfac ayaan dareemaynaa waxaana keeni kara qunfacaas qaboogii iyo biyihii badii oo kale ku hor yaalo waa ogtahay sidii borokitadii oo kale cunuga suwaxdii qabowga hadduu soo dhaco qunfacaa loola celi karan qunfacaa loola celi karan markaas kadibna waaba imaan kartaa haddii saxaradii shalay god lagu ridi jiray maantana banaanka lagu saxroonaayo oo qaf weyn iyo qaf yar banaanka kusacdo soo musqul lagu xaarayn lahayn taxsigii soo qaadaya inuu raashin kusoo degaayo waa dareemi kartaa bal waxaan leenahay dhibaatadaas waxaan rabnaa in si degdeg ah dadka muslimiinta na maqlaaya ama hay-adaha ama dawladda federaalka ama tana hirshabeelle in sidii dadka meeha dadkooda ku gacdoonsan sidii wax ugu qablaayeen kolay ayagaan kawarsugaynaa insha allah waxaana rajayn doonaa inaan waxaan sheegay oo ilaahay nagu aqbalo ayagana noo soo garab istaagi doonaan
kaasi waxa uu ahaa xuseen xasan maalgooye oo ka mid ah odayaasha deegaanka mareerey ee degmada balcad wuxuu u warramay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii jacayl dhaxalgal ah waxaa ku luuqaynaya qamar suugaani heestaasi jacayl dhaxalgal ah ee uu ku luuqaynayo qamar suugaani ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
qofkuu dheeliya dhaqaaq kari waa kartaa kala dhiman dhanka amari waa naftii dhakhtar kale marnaba adhayi waa wadnaha dharisani isdhiibu ulan waa dhaqanka jiilkana udhaadhici waa edigaa idinkood dhalaal bibi waa xiskii kula dhacay udabageli waa si ay dhagaxin ulcaatusi waa cishqiga daylka